habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa isniin bisha noofembarna waa sagaal iyo toban sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud sharwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka ganacsiga ee soomaaliya oo ka hadlaya shir labadii maalmood ee lasoo dhaafay muqdisho ka socday shirkaa waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha xoojinta ganacsiga waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo haddaan su-aashaada u noqdo ganacsatada waxaanu ku kabnaa wax aadu badan waxaannu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada soomaalidu u noqon lahaayeen kambani dhisan oo sistem leh la aamini karo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay afhayeenka jabhadda o n l f oo ka hadlaya ciidamada ururka oo ka soo laabanaya jigjiga ciidamada xoreynta hogaaminaya waxaa dibadda hadda ku maqan ee dalalka derkaa jooga waxaan islenahay koob iyo labaatanka maalinka arbacada ah bay jigjiga soo gaarayaan madaxooda ugu fiican insha allahu halkaa loogu soo dhowaynayaa
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
shirkadda niisaan ee gaadiidka samaysa islamarkaana laga leeyahay dalka jabaan ayaa sheegtay in ay qiinsatay in carlos gozin oo ahaa guddoomiyihii shirkaddaasi uu sannado badan ka been abuuray warbixinno la xidhiidha magdhowgiisa waxaanay shirkaddu intaasi raacisay in baadhitaan gudaha ah oo ay samaysay ay ku ogaadeen in sida oo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shakhsiya warbaahinta dalka jabaan ayaa maanta iyaduna ku warantay in ninkan ay dacwad ogayaasha dalkaasi jabaan ay su-aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey islamarkaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo ama la xidho waxaana la tilmaamayaa in gozin uu ku guuldaraystay in uu sheego boqolaal milyan oo dollar oo dhaqaalo oo soo galay shirkadda niisaan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ay shaqada ka fadhiisiin doonto
saraakiisha gobolka californiya dalkan maraykanka ayaa xaqiijiyey in ku dhowaad saddex boqol oo qof ay nabad qabaan kadib markii dab xoogan uu qabsaday deegaankii ay ku noolaayeen inkastoo dabku qabsaday magaalada baradise ee gobolkaasi toddobaad ka hor ayaa haddana weli waxaa la laayahay ku dhowaad kun qof oo aan la ogeyn halka ay mareen shaqaalaha gurmadka ayaa baadhaya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay toddobiyo toddobaatan qof wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu siddeed iyo toban xubnood oo u dhashay dalka sacuudi arabiya ay xayiiri doonaan islamarkaana ay xayiraad ka saari doonaan inay soo galaan qaaradda yurub iyagoo adeegsanaya dalkaasi xayiraadan oo la xidhiidha eedda dilka jamaal khashukji oo ahaa weriye u dhashay waddanka sacuudiga wasiirku waxauu intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyey dalalka britain iyo faransiiska ka hor intaanu go'aanka shaacin dhinaca kale madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyey codkii laga duubay markii bishii hore ee qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyay magaalada istanbul lagu dhex dilayey jamaal khashukji balse madaxweynuhu ma aanu muujin inuu dhegeystay cajalada sababo la xidhiidha codka xanafta le ee ay xambaarsan tahay codkaasi ama cajaladu ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan ayaa si adag u dhaleeciyey madaxweynaha maraykanka donald trump cimraan khan ayaa daba socday hadal uu madaxweynaha maraykanku uu su-aal isaga weydiiyey dadaalada ka hortagga argagixisada ee bakistan ay samayso ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa madaxweynaha maraykanka ku eedeeyey in uu rabo in guuldarada maraykanka uu kala kulmay afghanistan uu dusha u saaro dalka bakistan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta fox news ee dalkan maraykanka waxauu ku difaacay go-aankii uu ku gaadhay in uu hakiyo lacago boqolaal malaayiin oo dollar ahayd oo uu maraykanku ku taageeri jiray milatariga dowladda bakistan
fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo e v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa muddo laba maalmoodaba ka socday shir lagaga hadlayay xoojinta ganacsiga soomaaliya kaasoo ay ka wada hadlayeen qaybaha ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo weliba dowladda soomaaliya shirkan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta maalgashiga waxaana uu daba socday shirarkii ka dhacay magaalooyinka london iyo bruseles wasiirka ganacsiga ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa muhiimadda shirkan uga warramay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir waa mahadsan tahay sidaad sheegtay shalay iyo maanta halkaan shir weyn ayaanu ku qabannay oo ay ka soo qayb galeen in ka badan boqol iyo konton ganacsado oo waaweyn oo ganacsatadii waaweynaa axmed nuur jimcaale haddii booda keleeyahay dahabshiil shirkadihii waaweynaay oo dhan ay madaxdoodii iyo hoggaankoodii joogay sidoo kalena halkii sana iyo markii lasoo dhaafay waxaan dhisaynay qaybaha kala duwan xirfadaha kala duwan ee ganacsiga ayaanu u dhisaynay gole ay ku midaysanay association si aanu u helno meel aanu taageerada aanu siinayno u marsino sidoo kale shirka waxaa ka soo qayb galay wasiirada dhaqaalaha ra-iisul wasaaraha dalka ayaa noo furay khudbad qiimale ka jeediyey waxaa kaloo ka soo qayb galay dowladaha soomaaliya saaxiibka laa hay-adaha naga taageera dhaqaalaha ee world bound ka mid yahay iyo sidoo kale ganacsato caalamiya oo doonaya inay dalka soomaaliya maalgashadaan wasiir marka laga yimaado inaad canshuur ka qaadaan ganacsatada inaad maaragtay dowladda dhaqaalaheeda uu kabto iyaga maxaa ku laabta maxaad u fuudaysaan wax badan baa ku laabta horta sidaad sheegtay shirkaa waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha xoojinta ganacsiga waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo haddaan su-aashaada u noqdo ganacsatada waxaanu ku kabnaa wax aadu badan waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada soomaalidu u noqon lahaayeen kambani dhisan oo system leh la aamini karo oo shirkadaha doonaya inay soomaaliya maalgashadaan iyo hadday iyaga laftigooda doonaya inay haddaba soomaalida meel kasta ka ganacsato inay bannaanka maalgashadaan inay noqdaan international standard ayaanu ka caawinaa waxaanu ka caawinaa sidii ay sidaan kuu sheegay u samaysan lahaayeen ururo iyaga metela oo danahooda ka hadla golaha wasiiradu wuxuu leeyahay guddi la dhaho guddiga dhaqaalaha oo labayo toban wasaaradood oo dhaqaaluhu ku midaysan yihin wiigiiba mid ka mid aanu qaabilna ama bangiyada ama enerjiga ama beeraha ayaanu qaabilnamaalmihii dambe waxaad xoogga saarayseen oo mid ka mid aad samaysaba suuqgeynta wax soo saarka soomaaliya meesha la fiiriyana waxay ahayd soomaaliya maxay adduunka u geysaa waxbaa noola keenaa dekedahayna waa mashquul waxbaa ka soo dega laakiin adduunka maxaan geynaa aada iyo aad baad umahadsantay arrintaas arrin hadda fakaska dowladdu saaran yahay weeye sababtoo ah shalayto prime ministerku wuxuu keenay statics buu keenay qaabka isaga laftigiisu waa nin aad yar professional u arris wasaarenimada iyo hoggaanka uu noo yahay ka soko wuxuu isbarbardhigay khudbadiisii wuxuu isbarbardhigay wax soo saar soomaalida waxay bannaanka u dhoofiso iyo waxay soo dejiso khasaaraha aan ku jirno ilaa laba bilyan iyo badh sanadkiiba inan inaan trade deficit ku jirno wuxuu isbarbardhigay bajetka dowladda iyo bajetka wadamada andariska dhahay iyo sida dowladda bajetkeedu weli wey ku yahay arintaas markaa xoojinta wax soo saarka soomaaliya wuxuu noo yahay main soomaaliya waxay la ganacsataa in ka badan labaatan iyo shan wadan bay wax ka soo dejisataa inta weyn weeye kuwa yaryar marmarmarka laga reebo xoolaha sidaad sheegtay waxba badankooda ma geyno yani waxaan kaga jirnaa trade deficit wax la dhaho oo adduunku hadda aanu aqbalinin baalansi la-aan isu dheelitir la-aan ganacsi marka waanu wadnaa suuqyo cusub waanu helnay turkiga hadda suuq baa ka furmay oo malayga iyo wax soo saarka beeraha waxaanu la wadnaayo mardhow wax tegi doonaan qatar waxaanu la wadnaa wadanka kenya oo lacag badan inay kaga baxdo qaadka iyo waxyaalaha lamidkee laga soo dejiyo waxaan la wadnaa etoobiya waxaan la wadnaa wadamada soomaaliya la ganacsato oo dhan inaanu la fadhiisanno oon idhaahno sidaa ma soconayso
arrinta qaadka kenya aad baa loo hadalhayay waa meesha ugu weyn oo dhaqaalaha soomaaliya ku baxo qaad bay keenaan malaayiin lacagana waa loo raraa dowladdu maxay ku bedelinaysaa ilaa hadda waa la kulmay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo cooperativeka dalka kenya waa kala hadlay arrintan runtii waxaanu ku ballansannahay labada dowladood aad bay uga ballansan yihiin in laga hadlo arrintaas way jiraan waxyaala kenyana ka gadato oo xoolaha nool oo kale oo lo-da oo kale waa la geeya waxyaala yar oo kale wayna ka gataan laakiin wadamadan tridefis kaga jirnay ku jirtaa kenya iyo etoobiya labaduba marka labadoodaba wada hadallo fiican oo oo horumar fiican laga gaadhay ayaa ayaa ka socda dhowaanna waxaa kulmi doona koox wasiirada dhaqaalaha soomaaliya iyo koox wasiirada dhaqaalaha labada wadan oo marmar ah ayaa kulmi doona
wasiirka ganacsiga ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo magaalada muqdisho ugu warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhalinyaro soomaali ah ayaa ku jirta xabsi ku yaala dalka sbain kuwaasi oo la sheegay inay halkaasi ku xidhan yihiin muddo sanooyin ah ibraahim xasan daandure ayaa arrintaasi waxa uu ka waraystay axmed aadan weheliye oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee dalka holland ee magaalada amsterdam una dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ay la soo xidhiireen maxaabiistaasi soomaalida ah daanduray sax waaye arrintaasi way jirtaa wayna taagan tahay xabsigaas ayayna ku jiraan dalka xabsi ku yaala dalka sbain ayaga ayaana maaragtay nala soo xiriray sidaas darteed in aan wax u qabanno aan u go-aansa waa gartay tiradooda ma idin sheegeen qofka ila soo xiriray wuxuu ii sheegay inay lix qof yihiin meesha ay ku xiran yihiin ma kuu sheegay ha magaalada soria la dhaha ayuu uu ii sheegay inay ku xiran yihiin dalka sbain haye maxaa ay u xiran yihiin oo loo haystaa runtii siduu ii sheegay waxaa lagu soo qabtay dembiyada badaha ka dhacayay marka anaguna mana caday karno anagu laakiin wuxuu ii sheegay in saas lagu haysto oo kalluumaysi aanna annagoo kalluumaysanayna nala soo qabtay ilaa iyo goormey meesha ku xiran yihiin makuu sheegay muddo lix sano iyo ka badan ayuu ii sheegay haa lix sano way dhaaftu yidhi haa waa gartay ma kaaga warrameen xaaladooda nolosha xaaladooda dad xabsiga ku jira inay yihiin uu ii sheegay maaragtay waa jiif iyo cuntana way helnaa uu ii sheegay way helaan marka ha laakiin markaan weydiiyey sababaha usii daran oo hadda maaragtay wuxuu ii sheegay in soomaalinimadoodii la cadday la'yahay haye marka sidaas darteed soomaalida dowladda soomaalida waxaan waa arrimo dowladeed waaye arrimahaasna waxaa ku fiican wasaaradda arrimaha dibadda iyo ambasaddaarka u joogo dalka yurub iyo maxaan ku rahdaa inay arrimahaas faraha la soo galaan waxaan ugu baaqaynaa arrimahaas in annaga wayna dhibaysaa dadkeena inay xabsigaas ku jiraan kii horeba waa laga soo daayey waana arrin fiican ay ahayd dowladdu tallaabo fiican ay qaaday sishiiliya iyo indiya iyo dadkii ku dhibaataysnay iyo libiya marka hadda waxaan ugu baaqaynaa kijaaliyad ahaan maaragtay in arrimahaas ay dowladda soo fargeliso oo ay dadkaas xaaladooda iyo sidii maaragtay xorriyaddooda dib ay u heli lahaayeen aad ayay maaragtay arrintaas ay ugu fiicnaa lahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin
axmed aadan weheliye oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee holland oo u waramayay ibraahim xasan daandure halkaad kala socotaana waa v o a ururka onlf ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan jabhadda oo saldhigoodu ahaa dalka eritereya in ay bilaabayaan inay toddobaadkan dib ugu laabtaan etoobiya iyaga oo ugu dambeynna soo gaari doona gobolka ismaamulka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga dhinaca kale onlf ayaa waxay sheegtay in colaadaasi dhowaan ka dhacday magaalada mooyaale ay kala hadleen dowladda federaalk etoobiya iyo maamulka oromada cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa haddaba arrimahan waxa uu ka waraystay afhayeenka onlf cabdilqaadir xasan hirmooge
dii hordhaca ahaa ee basiga ahaa ama saldhiga ahaa waa iyagii bishii hore koo iyo labaatankeedii aas mare lagu saxiixay wadahadallada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jirhadda iyo ciidamada dibadda ku maqan ay yimaadaan yaa guddiyo wadahadalla dhisi doonaa waan gartay saaad aduba tilmaantay asmaraad heshiis ku gasheen dabcan markii heshiiska aad gasheenna muddaa ka soo wareegtay ilaa hadda wadahadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan galee la taaban karaa ee adu aad tilmaami kartaa way fiican yihiin ilaa iyo hadda heshiiskiisu si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka somali state iyo xagga federaalka waa ma xumo waxoogaa birocraty oo culturka etoobiya oo iska yar gaabinaya waa jira laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe etoobiyaba weli inay heshiiskii xurmaynayaan oo socdaan saasaanu qabnaa dabcan sad aduba carrabaabtayna dawaaba jirtaa sidoo kalena qaar ka mida jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda etoobiya sida olf oo kale way soo xoroodeen adiguna saad carrabaabtay jabhaddii way soo xaroonaysaa goorma ayay soo xaroonayaan jabhadda olf ciidamada xoreynta ogaadeenaya waxa dibadda hadda ku maqan ee dalalka dalkaa jooga waxaan isleenahay koo iyo labaatanka maalinka arbacada ah bay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha allahu halkaa loogu soo dhaweynayaa madaxda jarhadda dibadda ku maqan guddoomiyaha iyo xogeyaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka imanin waxay iman doonaan haddii alayahda bisha sagaal iyo labaatankeeda iyo soddonkeeda labaatankan ku wadna inay adisababa kasoo degaan iyo soddonka oo ay qorshaysan tahay inay gaaraan sidaa weeye shacabka soomaaliyeedna waa u diyaarsan yahay inuu soo dhoweeyo shacabka jigjiga iyo muxuu ahay xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo xubnaha jabhadiba arrintaa way isu diyaarinayaan marka talagalku waa dalka bisha inay jigjiga gaaraan sagaal iyo labaatankana ay soo gaaraan magaalada dhisaabo markaa dhammaantood een, waxay imanayaan ah, magaalada jigjiga ee xarunta een, een, ismaamulka soomaalida haa bilowga hore ugu ugu yaraan marka hore jigjigaa la isugu tegi oo shacabka iyo shabahadda isku bariidin doonaan kadibna haddee dalku waa ballaaran yahay e, gobolada oo dhan waa la tegi doonaa e, dirdhabo iyo goday iyo e, magaalooyinka waaweyn oo dhan e, iyo gobo e, koob iyo tobanka gobol waa lasoo booqan doonaa xafiisyadii shabaddana waa laga furi e, degmooyinka iyo magaala magaalo goboleedyada iyo meelihii kale ee muhiim ee dadka soomaalida eh, eh, deegaankooda ku yaalla waa laga howlgeli doonaa Waan- waan gartay Eh, iyo caasimada adhisaaba ee muxuu ahay markii lagu daro haddaan su-aal kale ku weydiiyo caddaani een, tiradooda waa imise ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan intay yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya Ah, ma- ah, maya tirada ma wada hayo laakiin kolley eh, eh, ciidamadu horey usoo galeen in badan dalalka dariska ah kuwii ku maqnaa waa yimaadeen Eh, haddase waxaan isleeyahay tiro dhowr boqol a iman doonta eh, eh, toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeyso kadib waxaa ku xigi doona madaxdii eh, guddoonkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii eh, eh, inta badan ku sugnaa asmara ama dibadaha kale ku sugnaa marka way way bilaabanaysaa un arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroonan baan tirada sugi karnaa waan gartay waxaad een, carrabaabtay in een, ay ciidamo ka soo horreeyeen qara- qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen een, iyaga kuwaasi goorma yimaadeen si xaggee ka yimaadeen markii aan xagga joojinta ku dhawaaqnayba muddadaa way socdeen midda kale jamac algamaysaan ahayna dalkana waan geli jiray waan ka bixi jiray marka midday socdeen intii eh, howlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo eh, kaadir badan iyo ciidanba way soo xaroodeen Een, marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ee ay gudaha soo wada galaan maxaa laga yeelayaa ma ciidankaa lagu darayaa ma qaab kalea loo jihaynayaa iyada taa ma ka wada hadasheen Eh, si bilowga loo wada hadlay talagalku waxaa weeye in markii eh, eh, madaxda jabhadu wada timaado in guddi wadahadal oo arrimaha ciidanka ku saabsan guddi wadahadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan guddi wadahadal oo arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso oo heer federaal iyo heer eh, ismaamul ah eh, u kala dhisan ama isku dhafan marka eh, guddiyada farsamada iyo arrimaha faaqidi doona markaynu taa ka nimaadno iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaallo u dhexeeya een, soomaalida iyo qowmiyadda oromada oo meelo kala duwan ay iskaga hor imanayaan Een, maadaamaad idinku soomaalidii u dagaalamayseen wadahadalla dowladda etoobiya aad la gasheen iyada seed u aragtaan see ma kala hadasheen dowladda etoobiya aa waan ka wada hadalay Eh, horta ugu horreyn jabhadda eh, eh, xoreynta oromiya ee aan saaxiibada ahayn guddoomiyahoodii maalin saddexaad baan kala kulmay ha- hawshaas maalin afraad aan idhaahdo Eh, waxay ku dhaqaaqeen inay arrintaa qaboojinteeda ay tallaabooyin degdega ka qaadaan inay wufuud jabhadooda ka socotiyo duqey oromaha ay u diraan goobaha isku horimaadku ka dhacay dhanka kale dowlad eh, dowladda soo ismaamulka soomaalida iyo iyo dowladda ismaamulka oromiyana kulamay ka yeesheen guddiyo wada jir ay dhiseen Eh, dowladda federaalkana wasiiraan kala hadlay arrintaas oo ballanqaad weyn eh, muxuu ahay muujiyey inay eh, hadda weliba haddaan soomaali nahay dhanka oramadan horta ku fiiqaynaa maalad maadaama ay dhex madax ka yihiin dowladooda ismaamulka gobolkii ay sanka ka degan tahay meesha dowladda soomaalida hadda dib loo dhisahayo Eh, marka inay naga naga fursad fiican yihiin annagoo ku tuunsan baan ka cadaadinay wixii eeday hadda timaado inay xaggooda marayso marka maxay yidhaaheen iyaguna markaad taa kala hadasheen een, inay wax tallaabaa qaadayaan ma idiin sheegeen wax falcelina ay samaynayaan se ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan aad dowladda federaalka aad bay arrintaa u muujisay inay eh, tallaabooyin deg dega ka qaadayso jabhadda xoreynta oromiyana ballanqaad weyn bay no- noo qaaday annagana dhankanaga waxay naga codsatay in odayaal soomaali ah iyo xubno jabhadeedba loo diro aagagaas ee isku horimaad ka dhacay dhanka kale dowladda eh, ismaamulka oromiya iyo dowladda ismaamulka soomaalida si fiican bay uga wada hadleen guddiyo wada jirho isku oo wada shaqeeya yaa jiray waayahan dambe kuwii in la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si deg dega loo qaboojiyo yaa laysku afgartay
kaasi waxau ahaa afhayeenka onelaf cabdulqaadir xasan hirmooge cadaani oo u warramayay cabdixakiin maxamuud shiruuc halkaad kala socotaan waa v o a
mar kale dhegaystayaal fiiducano wanaagsan sacdiye saleebaan waxaa si xun ay ugu dhaawacantay qaraxii sagaalkii bishan lala eegtay hotel saxafi ee magaalada muqdisho gabadhaas oo ah hooyo islamarkaana ay hayada garabararato ayaa qaraxaasi ku curyaantay waxaana kale oo ay sida oo kale weyday ilmo yar oo uurka ay ku waday amaba ay uurkiisa markaasi lahayd waxaanay haatana ku jirtaa hooyadaasi cusbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho oo lagu daweynayo waryahayaga saare cabdi axmed ayaa la xidhiidhay saacdiye iyo weliba qoyskeeda islamarkaana warbixintan gaarkaa nooga diyaarisay
sacdiyo salebaan waxaa markii hore ku dhex go'ay gaarigii qaraxaasi uu la qabsaday ee gaadiidka dadweynaha ah lugteeda bidixda iyo saddex farood oo gacanteeda midigta ah waxaana isbitaalka ordogan ee digfeer loo aqoon jiray markii la geeyey looga gooyey lugteedii labaad oo iyadu ka laalaaday burbur lixaad lena uu soo gaaray waa hooyo leh shan ilmood uur ayay lahayd markii qaraxaasi uu qabsanayay waxa ay dib uga soo noqotay suuqa oo subaxnimadii ay u qaaday sambuus ay dubtay si ay ugu soo iibiso ilmaheeda ay ugu biisho waxaa dhabarka ka soo gaaray dhaawac culus oo xataa gaaray odageeda siduu ii sheegay dhinaca keliyaha labadaba wejiga waxaa ka soo gaaray gubasho aad u fara badan oo firirka iyo ololka qaraxyadaasi ee reebeen ah waxayna laba cisho kadib ku soo tuurtay cunug oo uurkeeda ku dhex meeday isbitaalka gudihiisa axmed cali jimcaale waa sayga sacdiyo saleebaan midda koowaad waxay kusoo jarantay horta waxay kusoo hartay gaariga ay saareen oo qaraxa la kulantay midda labaadna ayadoo burbursan isbitaalka loogu keenay isbitaalka lagu jaray waa gartay marka labada lugoodoo la jaray ma ahane intay kaloo dhaawac ka qabtaa waxay dhaawac ka qabtaa maxoga dhabarka kelida geeskan ilaa iyo geeska kale ay dhaawac ka qabtaa wejiga waa ka gubatay gacantana saddex faraa laga jaray midigta bidixda maa midigta muumino nuur maxamed waa hooyada dhasha sacdiye saleebaan waxay ii sheegtay in da'deeda saddexaad ay ahayd gabadheedan waxaa iyadoo gabadheeda kor taagan sidoo kale ay iiga warantay sida ay ku maqashay dhaawaca gabadheeda qaraxa marka uu dhacay kadib bakaaray bakaaray ka imaadino bakaaray ilmaha oogu saadeeyeysa anaa subaxiyay sambuus ilmaha ugudugutaa subaxiyay sambuusay beeshan kusoo qaadi bakaaray kusoo gadi kadib gurigeeda ilmihii usoo rabaxaysa adeegeesa adeegati qaraxaana hadda waa la kulmay kuwaasa isoo waceen ay dhaheen gabar sacdii kaleebaa la dhahay mataqaanin haa waay isbitaalka oo digseeray taallaa waay alaga soo gaaro
sacdiyo saleebaan si dhib leh ayay ku hadli kartaa inkastoo lugaheedii la jaray ay soo roonaanayaan hadda oo dhaawacaasi ay ka soo bogsoonayso haddana waxaa hayo xanuun aad u weyn oo soo gaaray maadaama ay ahayd qof xaamilo ah ilmihii soo tuuray dhaawacyo kala gedisanna ay ku yaallaan taleefoonka ayay iigu sheegtay in xusuusteeda gaarigii hoomeyga ahaa ee ay la socotay uu burbur lixaadle gebi ahaanba soo gaaray jugtii qaraxa markii ay dhacdayna gebi ahaan dadkii la socday gaarigaasi ay wada le'deen sida ay iyadu ii sheegtay meeqo qofaa gaariga kula saarnayd aada saarnayd marka dadkii baabuurka wada saarnaa ma dhinteen mase waa dhaawacmeen cid aa ka warqabta se wax u noqdeen sacdiye saleebaan seegeeda axmed cali jimcaale waa aabbo ka xamaasho suuqa bakaaraha taleefoonka ayaa loogu sheegay mashaqada qabsatay xaaskiisa markii uu soo gaaray isbitalka waxaa lagu wargeliyey oo la yidhi saxiix halkan si loo jaro lugta kale ee xaaskaaga maadaama ay burbur lixaad la soo gaartay islamarkaasina ay adag tahay in la dabiibo dakhaatiirta markii burburkii ay arkeen qof qofkiisa uu burbursan yahay baasha lugahan waa la jaraa markii leedhahay wixii burburkii wixii lee tusay ha waa saxiix inala jaro
keliya ma ahan in uu dhaawac culus soo gaaray sacdiyo oo ay weyday labadeedii lugood ee sidoo kale waxaa ka soo dhacay cunug sagaal bilood ah laba subax kadib markii qaraxa ay ku dhaawacantay sacdiyo ayaa cunugan la sheegay inuu ku dhex meeday dhakhaatiirtuna waxa ay kaga dhaliyeen kadib markii ay siiyeen irbadaha foolkululaysada ah oo hooyada ka fooliya muumina nuur maxamed waa hooyadeed cunuga waxay ahayd kow horta habeenkii waa noolaa kombyuutaray saareen waxay dhaheen cunuga nafta waa ku jirtaa wixii oo sabdigi ana waxay dhaheen cunug waa meedi gabadhaaned cunug waa ku meedi waa ka ogaada daaweynan siyeyna oo foolis adilaa sabti ilaa axad cunug waa ku jira habeenka isniin toban saac ay dhis ayadoo laguhina maqan yihiin qaarkii dambena dhaawacyada ay ku yaalaan ha ha ha ha ha ha
sacdiye saleebaan iyo seegeeda axmed cali jimcaale waa qoys danyar ah ku noolaa nolol maalmeedka waxa maalinkii ay soo xamaashaan oo ay soo helaan haddii ay noqoto odageeda oo suuqa bakaaraha ka xamaasho amaba ay noqoto sambuuska ay jidadka ku iibin jirtay wixii ay ka heli jirtay marxaladda la soo darastay qoyskooda wakhtigan waa mid aad u adag oo aan sahlanayn maxaa asiga ilmihiina awoobahooda gacanta ku hay ayeedeeda iyo hooyadeed iyo anigana isbitaalka iyo baxaadir ku nahay maaho alxamdulilah wuxuu ilaahay noo soo qoray horta waa imtixaano waxaan ahay arrintan laakiin aad iyo aad ay noogu culus tahay oo nolol maalmeedkan muqdisho kasoo dhacsanayo arrintan oo kale ma qaabili karo hadda waxa u daran waxa waaye dhabarka maayna lugaha waa soo bogsoodeen maasha allah ay noqdeen laakiin dhanka dhabarka ah hadda markii xalay saalada laga soo dejiyey mar walba dhinaca loo gedina golgol yaa loo seexinna nool dhahay
reerkan inkastoo danyar ay yihiin haddana dhibaato xooggan oo aysa filayn ay soo gaartay haddana ma jirto wax si rasmi ah uga soo gaaray haddii ay noqoto maamulka gobolka banaadir amaba dowladda amaba ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho laakiinse waxay ii sheegeen in dad shakhsiyaad ah oo jooga dibadda qaarkood ay u soo direen lacaga sidaasi aan u badnayn dhinaca kale isbitaalka ee taallo sacdiye saleebaan ayaan isku dayey in aan la xiriiro maamulkiisa waa isbitaalka ordogan ee magaalada muqdisho qaar ka mid a xubnaha maamulka isbitaalkaasi ayaa ila hadlay sidoo kale waxaan la hadlay dhakhaatiir aan weydiiyey xaaladda sacdiyo inkastoo cid walbaba sida uu ii sheegay axmed cali jimcaale iyo sacdiyo hooyadeed ay iigu warrameen haddana waxay ka gaabsadeen in aan wax cod ah ka qabto oo aan warbaahinta geliyo qaraxyadii ka dhacay maalinkii jimcaha sagaalna ay ahayd bisha nofembar hotelka saxafi oo sacdiyana ay ku dhaawacantay waxa ay saameyn ku yeesheen qoysas badan oo waayey dadkii ay jeclaayeen inka badan lixdan iyo shan qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay tiro ku dhowdhow boqol qofna waa la sheegay inay ku dhaawacmeen badi dadkaasi dhaawacyadu ay soo gaareen iyo dhimashooyinka waxay isugu jireen dad waddada hoteelka iyo inta u dhexaysa c i d da lugeynayay kuwa ku jiray hoteelka gudihiisa askartii waardiyaha ee ka agdhoweed dhismayaashaasi dad la socday baabuur waddada aadka u mashquulka badan ee nambar afar ee ah halka hoteelka saxafi uu ku yaalo iyo sidoo kaleeto kuwo fadhiyadooda maqaayadaha ay ugu tageen tirirada iyo qaraxyadaasi qaraxyadii lagu weeraray hoteelkaasi
waagaag dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay fiid wacaana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba qaybiyo kala duwanaa idaacadda inuu gudbi doonaa qodobadaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneyd iyo weliba qodobo kale uu ka mid yahay dagaal ka dhacay gobolka galgaduud ee soomaaliya hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah
wararka laga helaya deegaanka cadaley oo u dhow degmada xara dheere ee gobolka mudug ayaa soo sheegaya in diyaarado dagaal ay duqaymo ka geysteen halkaasi waxaana duqaynta lasoo warinayaa in lagu bartilmaamidsaday kooxo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay inay duqayntani dhacday wararka ayaa intaasi ku daraya in duqayntan ay bartilmaameedsatay laba baabuur oo ay leeyihiin maleeshiyaadka al-shabaab maleeshiyada al-shabaab ayaa dhaqaaqayo ka waday deegaano hoostaga xara dheere waxaana muddooyinkii dambe jiray iska hor imaadyo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo al-shabaab kadib markii dadka deegaanku ay ka biyadiideen amaro ay kooxdu kusoo rogtay ilaa hadda lama xaqiijin dadka la bartilmaameedsaday iyo khasaaraha ka dhashay duqayntan duqayntan waxaa kale oo tabiyey warbaahinta dowladda soomaaliya oo sheegtay in la bartilmaameedsaday baabuur ay leedahay kooxda al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu siddeed iyo toban xubnood oo u dhashay dalka boqortooyada sacuudi arabiya ay ka xayiri doonaan inay soo galaan qaaradda yurub iyagoo adeegsanaya dalkaasi xayiraadan ayaa la xidhiidha dilkii jamaal khashukji oo ah wariye u dhashay waddanka sacuudiga wasiirku waxau intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyey dalalka britain iyo faransiiska ka hor inta aanu go'aankan shaacin dhinaca kalena madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyey codkii laga duubay markii bishii hore qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul lagu dhex dilaya jamaal khashukji balse ma aanu muujin inuu dhegaystay cajaladaasi sababo la xidhiidha codka xanafta uu xambaarsan yahay
saraakiisha gobolka californiya dalkan maraykanka ayaa xaqiijiyey in ku dhowaad saddex boqol oo qof ay nabad qabaan kadib markii dab xoogan uu qabsaday deegaanka ay ku nool yihiin inkastoo dabku uu qabsaday magaalada baradise ee gobolkaasi californiya toddobaad ka hor ayaa haddana waxaa weli lala-yahay ku dhowaad kun qof oo aan la ogeyn halka ay sii almareen shaqaalaha gurmadka ayaa baadhaya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay toddobiyo toddobaatan qof
shirkadda nissan ee gaadiidka samaysta islamarkaana laga leeyahay dalka jabaan ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay in carlos gozin oo ahaa guddoomiye shirkadaasi uu sannado badan ka beer amuuray warbixinno la xidhiidha magdhowgiisa waxaana shirkaddu intaasi raacisay in baadhitaan gudaha oo ay samaysay ay ku ogaatay in ay sidoo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shakhsiyaad warbaahinta dalka jabaan ayaa maanta ku warantay in ninkan ay dacwadogayaasha dalkaasi jabaan ay su-aala ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey islamarkaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo waxaana la tilmaamay in gozin uu ku guuldaraystay inuu sheego boqolaal milyan oo dollar oo dhaqaale oo soo galay shirkadda niisan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay sidoo kale ninkan shaqada ka fadhiisin doonto
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan doodii gaabnayd waatan saynab abuukar oo inala socodsiisa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno taliska ciidamada booliska degmooyinka gobolka banaadir ayaa dhowaan isbedel ku sameeyey taliyayaasha afar saldhig booliis iyo talisi qeybeedyo gobolka banaadir ka tirsan si wax looga qabto caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimada muqdisho haddaba qorshaha hay-adaha amniga dowladda ay bilaabeen ma yahay kuwa waxweyn ka bedelaya nabadgelyada iyo qaabka sugidda amniga gobolka banaadir waa mowduuca ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooda igala qeybgalaya korneyl yuusuf xuseen dhangad oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga iyo nabadoon bedel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey korneyl yuusuf xuseen
qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado runtii waad garanaysaa isbedelkaasi wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa ciidamadu waxay leeyihiin sidaad ka warhaysaan waxa la yidhahdo hogaamay leeyihiin waxay leeyihiin waxyaaba la yidhaahdo sida qeybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin qofkii marka taliyaha ahaa ee cusbaaya meesha yimid intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa intaasna waxaa loo odhan karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa loo odhan karaa marka wax advantajisa ama faa-iidaah oo ay keeni kartaa ma jirto runtii aragti ahaan sidaasan qabaa aniga aad baad umahadsan tahay cornel yuusuf dib baan kuugu soo laabanaya bedel jaamac xirsi adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladu ku samaynaysa hay-adaha amniga amnigeennu wax wax laga qaban karu noqon waayo saa darteed oo kolba taliyayaal cusub la keeno oo meeshii ay kasii bilaabaan aad baa loogu baahaya isbedelkan anigu waa soo dhaweynaya waxaana ku soo dhaweynaya on ku sababaynayaa horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo janan wax ka qaban kara maa wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara maa waa wax u baahan in soomaali wada qabato oo shacab iyo ciidanba loo guntado waayo ninka amni xumada samaynaya shacabku ku dhex jira inay marka ayagii la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaa loo baahaya waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay saraakiishu ayagoo isku khibrada oo isku kartiya yay mid ku kala duwanaan karaa daacadnimaday ku kala duwanaan karaa waxaan filayaa marka inaisbedelkani uu mid weyn wax ka taraya uu yahay amniga dowladda uu soo dhaweynayaa weligeenna waa dhici jirtoo ciidamada saddex bilood mid haystaa la bedeli jiri isbedelku waa qoriqori u dhiib xilku marka kii wax qaban kara ayaana loo dhiibaa nin walbana waa lagu tijaabinayaa inta biloodu hayay saddex bilood sanad laba sano sideed bilood wuxuu hayay taasaa adeer anigu aad iyo aad aan usoo dhaweynaya ma garato korneel yuusuf haddii aan dib kugu soo laabto waad dhagaysanaysaa dooda bedel wuxuu qabaa in isbedeladan dhacay ee dowladu sameynaysa in loogu gogoleeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa adigana waad saluugsan tahay maxaad u sababeynaysaa waxaan anigu ku sababeynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xor buu u yahay aniga waxaanu waa xirfadaydii ama waa shaqadaydii runtii macno badan ma samaynayso in qof meel laga qaado qofna la keeno macno badan ma samaynayso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay yihiin inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qaymeyn lagu soo sameeye la yaqaan la tashi badan laga sameeyey qofku waa inuu noqdaa haddii qof noocaasa meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu guto oo sidii loogu talagalay uga soo baxa ayay noqonaysaa laakiin haddii ama talaxuma timaado meeshii ama la tashila-aan meeshii uu yimaado oo hebel baa macnaha aniga ila wanaagsan keliya meeshii ay ku timaadeen la tashi aan samaynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas-uula meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii runtii markaa wax macnaha ma ay samaynayso in qof la bedelo qofna meesha lagu meesha la keeno laakiin waxaa macno badan inoo samaynaya dalkeenana horumarkiisa ka shaqaynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhan kasta laga xaqiijiyey in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladu marayso u malayn maayo dalkan inuu horay u soconayo u malayn maayo dalkani inuu horumar gaarayo haddii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiya hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon wadankii ka jirin marka dowlada laftigeeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa badel jaamac waad dhagaysanaysaa hadalka cornel yuusuf wuxuu leeyahay isbedeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dowladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd
maya anigu taa uma arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tillaabo loo qaaday xagga horumarka sababta oo ah waxaan ogahay dowladda dowladda ka horreysay laba sana iyo saddex ra-isul wasaare badasha waaba mida ugu daran taliya ciidan marka midqaalada ratibo weeye fadhi kudirira anigu odayaal baanu nahay shacab baanu nahay soma faat waxaa la yidhaha cayaarta ninka bannaanka ka joogaa garta say u dhacayso annagu bannaankan ka joognaa ninka daacadda u shaqaynaya iyo ciidanka daacadda u shaqaynaya iyo ninka amniga sugaya annagaa halkaa ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida koreerkao kale ku dhex jira ciyaartii say u dhacaysa ma arkayo aad iyo aad bay u socontaa wayna dhaqaaqaysaa wayna socotaa saasaa la yaaba waxaan siinayaa cornel yuusuf siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax bannaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda anugu aragtay ahaan aanan ku raacsanayn baa jira kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel yaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa-iidaa ma u leeyihiin mase wixii dalkii dibudhac bay ku keenayaan anigu mar kasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa-iida ku jirin saaxiibkayna waxyaabahan isku seegannahay waxaa ka mid ah haddii tala-aan wax lagu keeno tala-aanna wax lagu saaro runtii horumarka wadanku dibudhacayaa ku imaanaya wax badanoo hadda la qabtay dalka kama jiraan shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waktigii dowladanu imaanaysay meeshii loogu yidiy meesha hadda joogto inaan farqi badan aysan u dhaxayn waxaa ciladaa keenayna waxaa kamida waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo xilkana mid kale loo keenayo fursadna aan la siinayn taliyihii cusbaayee la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo standardka shaqadu u socoto wax walba uu ogaado haddii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabuu ka bilaabayaa barrina meeshii o kale markuu marayuu ka haraya marka waa in fursad la siiyaa madaxda xilka loo dhiibayo dowladdu marka koraba waa inay ka fiirsataa cidda meesha la keenayo haye badel adeegaa ku warraba horta amnigu asaga sidiisa howl adag wey ta kale soomaaliduna waxay ku maamaadaan dawla ayadaa ka aydha dheer ninka haddii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabi'inayo ma waxaad odhanaysaa laba sane ha gaareen sidan ku daa waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka biinayo kala taliso markaad kala talisa hadduu wixii ka socon waayo waa inaad ka qabataa waa isku xiran yihin amniga iyo siyaasadu waa isku hadda dagaal kale inaa haystaa waa laba dagaal mid waa mid siyaasadaysan midna waa mid qabiil kii qabiilku waa dhammaaday maanta soomaali qabiil isku laynaysa iyo ree hebel ree hebel ku duulayaa ma jiro waxa inugu haray waa dagaalka siyaasadaysan dagaalka siyaasadaysanna dowladda og oo ka hortegi karta jananka marka ciidanka shala loo magacaabay hadduu siduu yahay xilkiisii u gudan waayo allir in laga bedelo ka fariisaado waa loo baahanya kii aad u dhiibtay haddana hadduu dhaqaajin waayo ka fariisaad leeda kan maanta loo dhiibay hadduu socodsiin waayo asna ka fariisaad leeda waayo meeshii waa baaba'aysaa haddii aad nin wax dhaqaajinayna aad u dhiibto marka yaynaan isku daalinin wasiiradii baa la kala bedelayaa jananadii baa la kala bedelayaa gudoomiyihii degmooyinkaa la kala bedelayaa agaasimihii baa la kala bedelayaa dowladdu waa inay muutisaa dowladnimadeeda waa inay gaadhsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta kornel yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaara
anigu qofkii dee xun ama tilmaan runtii cilo la wada arkayo la yimaada ama taliya ha noqdo ama wasiir ha noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragti ka duwan midda lagu shaqaynayo wax qabad la-aan intaba qofkii la yimaado xilku doona ha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxaa ka mid a isbedel waddanka ka dhaca maanta nooguma horeyso ra-iisul wasaarayaal baa la bedelay dowladihii hore isbedel buu ahaa kolley tilmaan unbaa jirtay ama waxqabad la-aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn waxaa marka runtii ayada lafteeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa hadda annagu aan u shaqaynaya qaabka caalamka u shaqeeyo inay laba kala yihiin caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka xilalka looga qaadaya caalamka kama jiro dowladaha hormaray waxaad arkaysaa labaatan iyo shan sano ilaa iyo shan iyo toban sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dowlad kastoo yaa saddex dowlad afar dowladood isbedelay ayuu la soo shaqeeyey shan iyo toban sano haya xilka ama lix iyo toban sano runtii haddii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliyo shan iyo toban sano experiency ku ahayo wax maamulahayo ciidan hogaaminayay iyo taliyo inta la magacaabay lix bilood lagu bedelay runtii fahankoodu haddii la isbarbardhigo aada buu u kala sarreynahayaa war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin cidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado hadday dowladdu ka fiirsato ama madaxda qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisii ayuu gudanayaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay korneyl yuusuf xuseen dhangad oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga iyo nabadoon badel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay wariyahayaga saynab abuukar maxamed oo noogu soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho haatan aynu eegno dhinaca iyo weliba galmudug dagaallo kale ayaa laga soo sheegayaa gobolka galgaduud oo udhexeeya dagaaladaas oo udhexeeya al-shabaab iyo ciidamada ahlu sunna wal-jamaaca oo haatan ka tirsan maamulka galmudug dagaaladan ayaa daba socday kuwa toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka goolegoole iyadoo dagaaladan maanta dhacayna ay ka dhaceen goobta lagu magacaabo dhagaxyaale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxaana mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen inay dileen afar ka mid a ururka al-shabaab halka dhinaca kalena maamulkuna ay sheegeen inay ka dhinteen ama anidhaahdo halka dhinaca kalena maamulka ay ka dhinteen saddex ka tirsan askartooda sida laga soo xigtay warar xogogaala wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa dagaaladan ka waraystay maxamed sheekh maxamuud maxamed oo ka mid ah maamulka degmada ceelbuur balse haatan ku sugan deegaanka dhagax yaale ee ay maanta dagaaladu ka dhaceen nimankaana waxay daba joogeen weli dadkii ayay dhibaatadii ku hayeen marka dagaal ayay haddana saaka mar kale kusoo qaadeen dadkii deegaanka annaga waxaan u malaynayaa nimanka xaggooda markaan ka waramo ayagu meydkii way ka carareen meeshii u yaallaa meediyaasha ayaana kusoo bandhigi doonaa hadduu ilaahay idmo marka adiga ilaa afar nin ayay uga carareen goobtii dagaalka xaggiina maxaa khasaara ah annaga hal askari ayaa dhaawac naga soo gaaray mar walba warbaahinta dagaalada qolo walba siday uga sheegataa eh, in guul ay uga gaartay Eh, dagaalkan maxaa caddaynaya in eh, halkaa adinku aad guusha ku haleesheen waxaa caddaynaya meeshii dagaalku ka dhacay ayaan joognaa oon ku sugannahay annaga ayaana caddaynayna cid ay kaloo caddayn uga baahan tahayna eh, ma jirto annaguna ma nihin dad en, iskarinaya ama waxa weeye guulo beena sheeganaya waxaan nahay dadkii deegaanka waxaan nahay dadkii en, maamulkii eh, eh, eh, joogay meesha wixii meesha ka jirana waxaan kasoo tabinaynaa wax saxa maana wax been annagu ma tabinayno wax been anaan tabinana ma doonayno maxamed goollo goollo ayaa ahayd dagaalka halkii dhowaan uu ka dhacay oo shabaabka iyo ciidamada galmudug ay ku dagaalameen hadda dagaalku wuxuu ka dhacayaa eh, deegaano ka sokeeya eh, goollo goolle oo u dhow eh, degmada guraceel so ma moodid in eh, deegaanadii horey aad uga soo baxdeen haddana ciidamadiinii ay shabaabku weli daba joogaan maya walaalle macaane markii hore waxaa dagaalku ka dhex dhacay nimanka la yidhaahdo nimankan khawaariijta ah iyo dadkii deegaanka dadkii deegaanka saakay ma aysan ishaleelin ee ayagoo gees jira ayay dagaalku ay soo gudbeen markay soo gudbeenna ciidankanaga ayaa ka hortegay islamarkiina waa ka dhacdayna goobtii ay yimideen meydkoodii ayaana daadsan haddeerna waxaan kusii raad joognaa meelihii ay sii mareen hadduu ilaahay idmo waana soconnaa insha allahu tacaala Eh, hadda waa sidee xaaladda deegaanadii dagaaladu ka dhaceen jawigu caadi hadda wuu degan yahay daqiiqadihii dagaa xabaddu socotay unbaa xaaladu xamaasad leed wixii ka dambeysana jawigii hore kusoo laaban warar dadka deegaanka v o a ay ka heshay waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsanaa ciidanka galmudug oo weliba aad looga yaqaana deegaanada meydkooda looga soo tegay deegaankii dagaalku uu ka dhacay arrintaa ma jirtaa taas waxaan isleeyahay ciddii aada weydiiday ayaa warkaas oo beenta kuu soo sheegtay ayay jirtaa annagu deegaankii annaga ayaa joogna haddeer kaalana hadlayna dad saraakiil oo naga dhintana annaga dadna nagama dhintee waa naga shahiidaan qof shahiida qof shahiidoo shahaado ilaahay ka helana ma qarino dadka la qariyaa waa dadka baktiya dhaawacyo fara badan waxaa la geeyey isbitaalka degmada buraceel Eh, khasaaraha dhaawaca imisaad iigu sheegi kartaa ee dagaalkaa ka dhashay
maya annaga hel askari ayaa naga dhaawacmay wax kale oo naga dhaawacmay ma jiraan wararka qaarkood waxay sheegayaan in gurmad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan degmada dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee ku dhow dhow waa sidee marka hadda xaaladdu maxaad isleedihiin dagaalku ma dagaal aad ka baqaysaan in dhinaca shabaabku idinkaga soo xoogeystaa maya annaga awooddanada ilaahay idankiisa ayaa ad- awooddanada way isku filan tahay waxaan gaaraynaa idanka ilaahay inaan ka dulqaadno shacabka ay dhibaatada ku hayaan horena waan u waan uga warramay haddana waa ka warramayaa waanan u diyaarsannahay inaan iska dhicinno nimanka khawaariijta ah hadda warka annagu waa halka annaga khasaaro shacabka soo gaaray oo aan nala wadaagi karta ma jiraan maya wax khasaaraha shacabka soo gaara ma jiraan markii goobta lagu sheegana shacabka waa uga dignay ayaguna way noo sheegeen inay soo gaareen dadkii tuulada joogay kabaxa ayaana dhahna wayna ka baxeen wax xabada iyo wax dhiba iyo midnana lama aysa kulmin wax deegaanka oo dhib soo gaarana ma jiraan ugu dambayn maxaad eh, ugu baaqaysaa dadka deegaanka iyo eh, dagaaladu haatan ka dhaceen qof kasta oo deegaanka jooga ama u dhashay ama ha ka maqnaada ama ha jooga waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan nimankan khawaariijta ah oo diinta iyo dalka iyo dadka kusoo duulay intaas ayaan ugu baaqayaa qof kasta oo u naxaya deegaanka
waagaag dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa maxamed sheekh maxamuud maxamed oo ka mid ah maamulka degmada ceelbuur islamarkaana haatan kuba sugnaa deegaanka dhagaxyaale oo ay maanta ka dhaceen dagaalla dhex maray al-shabaab iyo ciidanka ahlusunna waljamaaca
haatana dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waa kan jaamac buulo jaamaco inala socodsiiyo kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna qurbe ee toddobaadkan qurbe dhegaystayaal toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa dareenka soomaalida qurba joogta ah oo markii ay waxyaabo wanaag iyo xumaanba ha isugu jireenee dhacaan dalka iyo dibadba ay soomaalinimadoodu kor u kacdo hase ahaatee toddobaad iyo maalmo gudahoodba la iska iloobo guulihii ama dhibaatooyinkii dhacay ee soomaalinimada isugu keenay haddaba ma jiraan waxyaabo la samayn karo ama soomaalinimadooda kor u hayn karaa soomaalinimadu ma ahan mid deegaan iyo xaafad iyo dowlad keliya ku salaysan ee waa asal barasale jibriil cali maxamed waxa uu macallin ka yahay jaamacadda oo ohaayo ee ku taalla magaalada colombos ee dalkan maraykanka walaal horta dareenka wadaniyadda ama nationalistic sentimentiga waxa la yidhaahdo waxaa kicin kara dhibaato dhacday oo saameynaysa dalkaas ama dadkiisa sida tusaale ahaan haddii dalkaas dhul uu leeyahay lagu xadgudbo tusaale ahaan haddii badda soomaaliya oo kale dood la geliyo haddii dad soomaaliyeed ama koonfur africa ha lagu laayo ama meel kale lagu laayo wax dhibaato ah hadday dhacaan dareenkaasi wuu kacayaa haddii wax wanaagay dhacaan oo tusaale ahaan waxrijo geliya dadka waxaan kasoo qaadan karnaa tusaalayaasha doorasho walba oo dalka ka dhacdo madaxtinimo dadku aad bay u kacdoomaan waxay rajeynayaan in isbedel wanaagsana dhici doono waxaan kale oo kasoo qaadi karnaa guulaha ay gaaraan dadka la doorto ama dadka orodyahanka ah ama dadka xirfadaha leh markay guul gaaraan dadka soomaaliyeed si guud ayay u kacdoomaan waa kan barasara jibriil cali maxamed oo ka hadlayo doorka aqoon-yahanka
runtii waxa ay tahay arrin aqoon-yahanku waxay tilmaamaan arrintaas arrimahaas kacdoonka ahi ma aha kuwo iska yimaado waa in la abuuro oo la sameeyo oo la buunbuuniyo si dadkaasi ay u lahaadaan hadaf guud oo ka baxsan maaragtay isriixriixa dhexdooda ah waxaa jira marka waxyaabo gudahooda ah dadka hadday ku mashquulaan oo ay iyaga dhexdooda iyo beelahoodii iyo qayb qaybtooda ku mashquulaan waxay waayayaan guud ahaantii wixii ay wada lahaayeen oo dalka ahaa oo afka ahaa wax walba ahaa yaa macno beelaya waxay ku mashquulayaan waxa hoostooda marka in la helo arrimahaasoo fara badan oo kari oo abuura kacdoonka noocaas ayaa loo baahanya brofesor jibriil ayaan weydiiyey inuu tusaale naga siiyo waxyaabaha hadda ka dhacayo dalka maraykanka ee uu ku nool yahay runtii hadda xilligan la joogo dareenka wadaniyadeed ee dalka maraykanka ah gaar ahaan dadka caddaanka ahi aad ayuu u sarreeyaa sababtana waxaa weeye waxaa loo tilmaamay in dad ayaga ka duwan oo ama muslim ah ama madow ah ama soo galootihii ay dalkii qabsanayaan oo ay dembiye ka geysanayaan wax isku duuba oo iyagii caddaanka ahaa ee isku dhinac u maraan rag iyo dumarba oo codkooda aqlabiyadda ahaa ay banaanka usoo saaraan oo madaxweynaha iyagii ka turjumaya baahidoodii ay ku doortaan ayaa la abuuray arrintaasna arrin siyaasiyiintu ka shaqeeyeen oo ay sameeyaan maraykan keliya ma aha yurub ingiriiska oo kale waa isaga ka baxaya yurub arrimahaas o dhan waxay muujinayaan wadaniyad oo dadkii in la tusayo ayagii inay is aruursadaan oo ayagii ay isleeyihiin oo ayagii ay wax ka dhexeeyaan oo dadka kale ay iska jiraan qaab noocaas ahaa loogu abuuray wadamadan galbeedka ah hadda laakiin ta soomaalidu hadda way ka yara duwan tahay oo waxay ku salaysan tahay inta badan eeguulo dad gaaray oo loo dabaaldegayo ama loo riyaaqayo waxba shariif xaaji maxamed waxa uu ka mid yahay aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kanada khaasatan magaalada edmonton oo ka mid a magaalooyinka dhallinyarada ugu badan ee soomaalida qurba joogta lagu dilo waxa uu tilmaamayaa sida dareenka soomaalida uu noqdo marka ay dhacdooyinka qaar dhacaan waa runta oo dareenka maxaa la yidhahdaa lacablakaca ah soomaalidu ay ku dhaqaaqdo haddii ay dhacdooyin dhacaan ha wanaagsanaadaan dhacdooyinka sida tusaale ahaan qof soomaaliyeed oo meel loo doortay qof soomaaliyeed oo beled sharaf ku guulaystay qof soomaaliyeed oo gaaray heer wanaagsan iyo wax lamid ah hadday ugu farxaan iyagoo taasi la macno ay tahay in maqaamka dadka soomaalidu uu meel wanaagsan geynayo qofka marka waa waxaad arkaysaa isla markiiba iyadoo dadkii ay ay ay ay ay ku ku dhaqaaqayaan falal tusaayo shucuurtooda labaad waa markay dhibaatooyin dhacaan qof baa la dilay qof baa dhibaato gaartay qof baa maxaa la yidhahdaa la xiray qof baa la masaafuriyey taasoo taasna waxaa bilowda inay dadka soomaalida reaction ka bixiyaan oo jawaab ka bixiyaan marka waxaan la wadaagnaa inta badan meelaha kale oo soomaalidu ay ay ay ku tagtay maxaa la yidhahdaa safaradan qaxootiga iyo wixii la sabab noqdaba oo qurbayaasha kale ka mid ah marka waa way dhacdaa inta badan waana aragnaa markuu qof dhinto iyo markuu uu qof dhibaato gaarto iyo markuu qof meel wanaagsan gaaraba waxa aan shariif weydiiyey cidda iskale mas-uuliyadda in la hayo dareenka wanaagsan ee dadka mararka qaarkood ku dhasho ee soomaalinimada ah sababaha keena safaaradaha in dalalka aan laga furto oo oo xiriirka caalamiga adduunka uu ugu salaysan yahay in xafiisyo dawladeed ama xafiisyo umadeed ay ka furnaadaan wadamaha qaarkood waxaa ka mid ah in la helo xafiis matala wa waxyaabaha dadkaasi saameynta ku yeelan kara wanaag iyo iyo iyo xumaanba marka la-aanta xafiisyada noocaas ah ama haykelada noocaas oo oo oo ka mid ahaa haykeladii soomaaliyeed ee burburay waxay sabab u noqotay in ay iska dhacaan waxyaabo markaasi lagu baraarugo dan kadibna aanan jirin qof gool owner ah oo mas-uuliyaddii meesha kasii wata safaaradaha ama xafiisyada qunsuliyadaha waxay noqon lahaayeen kuwo hawshaas sii agaasima islamarkaasina dadkii ay kala xiriiraan iyo dhibaatooyinkii dhacay ama waxyaabihii wanaag oo dhacay sidii hore loogu qaadi lahaa sidoo kale waxaa dhacda in aanan jirin wax nidaamsan oo oo oo qorshe ah oo u degsan xafiisyada dawladeed ee meesha ka furnaan lahaa tusaale ahaan haddii marka soomaalidu ay aan aan yeelan lahayn oo nasiib u yeelan lahayn inay jiraan xafiisyadaasi shariif xaaji maxamed waxa uu ila wadaagay inay jiraan dad iyagu iskood isu abaabulay oo isku dayayay inay buuxiyaan doorkii dowladda balse aan awood u lahayn waxa aan weydiiyey sida ay u kala horeeyaan in ay hawshaasi mas-uuliyadda u kala qaataan
runtii ma sinaan karaan dadku meelaha ay kala joogaan xataa waxaa kala duwan awooddooda ama capacitygooda waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood oo dadku ay ku yar yihiin inay ka tayo wanaagsan yihiin halka meelaha qaarkood dadku ay ku badan yihiin laga yaabaa inay ku aysan sidaa ugu tayo wanaagsaneen mararka qaarkood mararka qaarkoodna ay dhacdaa inay sidaas oo kale vice versa ay u kala duwan yihiin meesha ay dadku ku badan yihiin marka runtii lama dhihi karo waa waa habka ugu sahlan ee wax looga looga qaban karo ama mas-uuliyadda ay ukala ridan karaan dadku waa taas laakiin arrinta meesha muhiimka ah ee e ee u banaan runtii dowladda ayaa hadda waxa ay tahay in ay arrintaasi ay wax ka qabato oo ay bilowdo waan dareemaynaa in ay jirto baahiyo badan oo ahmiyado badan kale tan laakiin ugu yaraan haddii aysan jirin tamartii wax looga qaban lahaa xafiisyo safaaradeed iyo wax lamid ah inay jiri karto qa qaab laisuu duwo maxaa la yidhahdaa uma ururada iyo iyo iyo iyo iyo shucuubta degan meelahaas sidii ay u bilaabi lahaayeen in inay noqdaan dad cod keliya leh oo oo meel ku wax ka wada arka ama meel laga hago ugu yaraan howlahoodii ku salaysan todobacnimadaas xubinteenii qurbe ee toddobaadkan oon dhegaystayaal ku soo qaadannay dareenka wanaagsan ee ku dhasha qurba joogta marka ay waxyaabaha qaarkood ka dhacaan meelaha ay ku nool yihiin amase dalkii hooyaba dareenkaas sidee ayuu u dhashaa maxaase lagu hayn karaa in uu sii jiro waa dhaga intaasan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiise leh
wahagaag dhegaystayaal jaamac buulla jaamac aad buu mahadsan yaho inala socodsiinayey barnaamijkii qurbe markana aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno waa codka fanaanada nimcad dareen dhegeysi haboon
heeskaasi booli iyo codka fanaanada nimcdareen ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadadoodii ka imanaysa v o e tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo